بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu ku dhex jirnay aliimaanu arkaanu liimaan baynu ku dhex jirnay waxauna noqonayaa darsigana adarsu taafic darsigii sagaalaad waxaanu soo sharaxnay alimaanu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih kii shanaad weeye ruknigii shanaad walyawmi walyawma alaakhir iyo alimaanu bilyawmi alaakhir maalinta aakhiro oo dambe in la rumeyo alyawm alaakhir waa yawm alqiyaama waa maalinta qiyaamuhu uu dhacayo aladi yubcathu annaasu fiihi dadka lasoo saaraayo lilxisaabi waljaza loo soo saaraayo in la xisaabiyo oo laga abaalmariyo acmaasha ay sameeyeen culammadu waxay yidhahdeen waxaa loogu magacaabay sida sheekh cuthaymin uu leeyahay wasumiya bidalika waxaa loogu magacaabay yowm alaakhir liannahu laa yowma bacdahu maalin ka dambaysa ma jirto ahlu jannadu jannada markay galaan waxaa la odhanayaa khuluudun falaa mowt ahlu naarkuna naarta markay galaan waxaa la odhanayaa khuluudun falaa mowt maalintaa marka ayaa ugu dambaysa maalin ka dambaysa oo dambe ma jirto sheekh cuthaymin wuxuu yidhi walimaanu bilyawmi alaakhira yatadamanu talaatata umuur saddex arrimood ayaa soo gudagelaya alimaanu bilyawmi alaakhir alawal kan ugu horeeyo alimaanu bilbacd haddaad rumaysay maalinta dambe waa inaad rumaysaa bilbacti in laysu soo saaraayo bacda almowt markaad dhimatid kabacdi waa lagu soo saaray wahuwa ixyaau lmawta xiina yunfaku fi suur marka suurka la afuufo waa suurka labaad wey waayo laba jeer baa nafsiga la afuufaa marka hore waa la afuufaya dadkao dhan baa dhimanaya waxa la wixii noolaa wax walba makhluuqaa baa dhimanaya waa baaba-aya waxaraya ma leh uma yunfaku fi thaaniya annafqat athaniya afartan sanana udhexaysa liyo kabacdia markaas lasoo wada baxay allah waxa uu yihi kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu waxay ku imaanayaan dadkii sidii awlaan noo abuurnay qof walba wuxuu imaanayaa isagoo cagacad isagoo qaawan isagoon gudnayn sidii hooyadii ku dhashay ah qofka hooyada waxay dhashaa isagoon gudnayn isagoo qaawan isagoo cagacadoo kaba qabin dhar lama qabo gudniin ma jiro wuxuu imaanayaa qofku sidii uu ku dhashay walbacdu markaa bacda almowti waa xaq wey haabitun waxa weeye sugan dalla alkitaabu wasunna waijmac ijmac almuslimiin intaba waa kutusi qaala allahu tacala ilahi waxa uu yihi uma inakum bacda dalika lamayituun idinku intaa kabacdi waa dhimanaysaan markii layda nooleeyo waa dhimanaysaan kabacdi waa adduunka uma inakum yawma alqiyaamati tubcatu kabacdi waa laydin soo saaraya oo waxa waa laydin keenaya wa qaala nabiyu sala llahu alay slam nabigu wuxuu yihi yuxsharu nnaas dadkii waa lasoo kulminaaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha xufaatan iyagoo cagacad gurlan iyagoo balagti kalootoon gudnay curaatan weliba waxa weeye qaawan waajmaca almuslimuuna muslimiintuna waxay ku ijmaaceen oo ijmaaca inay waxa weeye la isu soo saaraayo maalinta qiyaamaha ilaahayna waaba inkiray qofkii diida oo arrintaa la yimaada allah waa inkiray subxaanah wa tacaala afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabasan waanakum ilayna laa turjicuun ma waxaad u malayseen inaan laydin soo celinaynin oo layda soo saaraynin waka ina di ina aladii khalaqa ina aladii jacala calayka alqur'aana ina aladii farada allihii farada kugu waajibiyey calayka alqur'aana ay tabliiqu lqur'aan oo kugu waajibiyey la raaduka ilaa macaad waa lagu soo celinayaa wakti dambe marka waa laysa soo saarayaa wax khilaafa oo muslimiinta ku jirana maleh mushrikiinta waa diidan athaani midda labaad waxa weeye alimaanu bilxisaab waljaza haddii laysa soo saaro janno la iska geli mayo ee xisaab iyo abaalmarin baa jirta waa lagula xisaabtamayaa qof walba waxaa lagula xisaabtamayaa camalkiisii uu sameeyey sida kitaabka iyo sunnuhu iyo ijmaaca muslimiintuba ay kutusayaan qaala allahu subxaana wa tacala ilahi waxa uu yidhi ina ilayna iyaabahum ay noqoshadooda iyaabku waa rujuuci uma ina calayna xisaabahum xisaabtoodana annaga ayay ahaatay xaggee ilah baa xisaabinayo allah waxa uu yidhi sidoo kale man jaa bilxasanati qofkii la yimaada wanaag falahu cashru amhaaliha toban baa loo laalaabaya waman jaa bisayi'ati qofkii xumaan la yimaadana falaa yujda ila milaha hal xumaan un baa laga abaalmarinayaa wahum laa yudlamuun lamana dulminaayo waka ilahay sidoo kale wuxuu yidhi wanadacu lmawaazin alqisa liyawmi alqiyaama maalinta qiyaamaha mawaasiin baan dhigayna waa la miisaamaayo falaa tudlamu nafsun shay-a qofna wax laga dulmin maayo wain kaana midqaala xabati midqaala xabati min khardalin waxa ugu yar oo la arka hadday doonta ha ahaatee waa la soo saaray wax la iska dulminaayana ma jiro aataynaa biha wakafaa bina xaasibiin haddaba aayadahaas waxay kutusayaan in maalinta qiyaamaha la isxisaabinaayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ibni cumar uu wariyey waxau yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ina allaha subxaana wa tacaala yubni lmu'min mu'minkii baa la soo dhoweynaya oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala aada loogu dhoweynayo markaasu waxa weye allah waxa odhanaya atacrifu dembe kada atacrifu dembe kada dembigaa maalintaas samaysa ma garanaysa kaa maalintaas samaysa ma garanaysa ilaa uu markaas u maleeyo inuu halaagsamay oo addoonkiina wax walba uu qiranayo mu'minkaa uu leeyahay nacam yaa rabbi waa sameeyey waa sameey ka bacdi markaas ayaa ilaahay wuxuu odhanayaa anaa satartuhaa laka fi dunya ha anaa satartuhaa calayka fi dunya anaa adduunyada markaad joogtay xumaanta markaad samaynaysa ku asturay ha ilaahay baa ina asturay haddii kale waynu ceeboobi lahayn oo waxa weeye waddada lama mareen maalin walba dembiga la gelaayo haddii la isugu fadeexayn laha wa ana akfiruhaa laka alyowm ordna maantana anaa kuu dhaafay oo ku dembi dhaafay fa yucdaa waa la siinayaa kitaaba xasanaati kitaabkii xasanaadkiisaa la siinayaa midigta laga siinayo waa ka waa kii mu'minka ah wa ama alkaafir waalmunaafiq buu yihi nebigu kaafirkii iyo munaafiqiintii maxaa lagu samaynaya fayunaadaa bihim waa loo dhawaaqaaya calaa ru'uusi alkhalaa'iq ummadda oo dhan meeshay taagan tahay ayaa la dhawaaqaaya oo waxa weeye munaadin baa dhawaaqaaya markaasaa waxaa la odhanayaa haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat allahi cala alaalimiin saasayba aayaddana ugu timid muttafaqun caleyh halkaa marka waxaad ka garatay in qofkii mu'minka ahaa la xisaabinaayo oo lala xisaabtamaayo ama kii gaalkaayo aan xisaaban ahayn see naar baa lagu guraa maxaa lagala xisaabtamaayo sidoo kale nabiga calayhi salaatu salaam waxa uu yidhi man hama bixasanatin facamilaha qofkii sameey ku hamiya wanaag xasano wanaag oo sameeya katabaha allahu bihaa cashar cindahu cashar ilahay agtiisa wuxuu qoraa u qoraa toban xasanaad ilaa sabci mia tidicfin ilaa toddoba boqol baa loo laalaabaa ilaa adcaafin kaiira iyo waxaan la garanay ilahay intuu doono waman hama qofkii ku hamiya bisayi'atin facamilahu weliba xadiidkaas waxaa kusii jirtay qofkii xasano inta sameeya aan samayn xataa xasano ku hamiyo aan samayn waxaa loo qoraa xasana ajar baa loo qoraa hamigaa uu ku fakeray qofkii xumaan ku fakeroo sameeya hal dembi baa loo qoraa oo waxa weye isaga looba laalaabo waa ka marka ilaahay nicmadiisa ayay ka mid tahay naxariistiisa imaam bukhaari ayaa warinaya naxariista ilahay inoo galay bay ka mid tahay in dunuubteenniina hal xaba lainoo qoraayo waxa weeye xasanaadkiina lainoo laalaabaayo marka sunnihii iyo waxa weeye qur-aankaba waxaynu ka ogaanay in waxa weye xisaabtii ay jirto oo la ismiisaamaayo marka ahlu sunna waxay qabaan qofka waxaa la miisaamayaa camalkiisii waxaa la miisaamayaa warqadihii camalka lagu qoray isaga laftigiisana waa la miisaamaya sida xadiidkii cabdullahi ibni mascuud markuu geedka fuulay ay ku qosleen saxaabadu majihiisa iyo lugihiisa dhuudhuubnideeda markaa uu yidhi nebigu labada labadiisaa sulubadoo dhuudhuubanood ku qoslaysaan ilaahay agti waxay kaga culus tahay waxa weeye miisaanka ilaahay agti maalinta qiyaamaha waxay kaga cuslaanaysaa buurta uxud waka ama muslimiintu waxay isku ijmaaceen oo ijmaaca oo muslimiintoo dhan ay qabaan maalinta qiyaamaha in acmaashi la xisaabinaayo oo waxa weeye qof walba camalkiisii la xisaabinaayo oo sida ilahay ba u yihi faman taqulat mawaasiinu faulaika hum lmuflixuun qofkii camalkiisii uu u cuslaado jannuu gelaayaa qofkii camalkiisii fududaado oo xumaado oo dembi noqdana naar unbuu gelaya haddaan ilaahay cafiin arrintaas waa arrin saxiixa oo waxa weeye culummaduna isku ijmaaceen ilahina waxau yidhi falanas'alana aladiina ursila ilayhim walanas'alana almursaliin falanaqusanna calayhim bicilmin wama kunna qaa'ibiin wax alla waxaad samaysay malaa'ig baa loo soo diray waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun kulli waa la qoraaya waana lagula xisaabtamaya athalith iimaanka saddexaad waxa weeye oo soo gudagelaya aliimaanu biاljannati waannaar jannada iyo naarta in la rumeeyo ayaa soo gudagelaya leanna waa labada daaroodoo la kala geli doono dadka marka lasoo saaro oo ugu dambaysa wa annahumaa almaalu ila alma'aal waa meesha loo noqonaayo oo waxa weeye ugu dambaysa wey alabadiy aan weligeed laga tegaynin lilkhalq halkaasaa la joogi doonaa adduunkaa waa laga tegaya jannadu marka waa daaru lmuttaqiin waa daaru lmuttaqiin allah subxaana wa tacaala muttaqiinta dadka mukhlisiinta oo muttaqiinta ayaa ilaahay u diyaariyey ha ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati ulaa'ika hum khayru lbariya buu yidhi ilaahay kuwii camalka wanaagsan sameeyey oo saalixa oo ilaahay rumeeyey waa kuwa dadka ugu fiican buu yidhi jazaa'uhum abaalmarintooda waa maxay maalinta qiyaamaha cinda rabbihim ilaahay agti jannaat jannaatu cadnin janno wanaagsan wey oo waxa weeye halkaa ay gelaayaan tajri min taxtiha ram khaalidiina fiiha abadaa buu yidhi ilaahay walkaa macala shaahidku khaalidiina fiiha abadaa weligood halkaasay joogaaya oo ku raaxaysanaaya waka radia allahu canhum waraduu canhu dalika liman khashiya rabba taasi waa qofkii alla ka cabsaday ayaa la siinaya ilahay waxau yidhi marka naciimka iyo wanaagga jannada dhexdeeda yaalna falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahu min qurati acyunin jazaan bima kaanuu yacmaluun lama garanaayo qof og ma jiro waxa jannada dhexdeeda yaalla cid garanaysa ma jirto nabiguna wuxuu yidhi ina fi ljannati maa laa caynun ra'a walaa udunun samica walaa khatara calaa qalbi basharin qat jannada dhexdeeda waxaa yaalla nicamka yaalla waxaadan weligaa arag oo aadan weligaa maqal oo weligeed waxa weye cidi arag oo waxa weye qalbigaaga xataa aan kusoo dhicin oo aadan tasawuran karin jannadu marka waa xaq waa min aliimaan faljannatu xaqun waana daar hadda jirto oo ilaahay uu diyaariyo o yihi uciddat lilmuttaqiin haddayba joogtaada oo waxa weeye nebiyada iyo rususha iyo kulli iyo dadkii wanaagsana ku raaxaysanaya nebigana calayhi salatu salaam waxa uu yidhi waan galay jannadoo waan arkay oo jannadii wuu galay waxa weeye habeenkii la dheelmiyey iyo habeenladii kala wa ama annaar naartana iyadana waa daaru lkufaar waa daartii ay dadka gaalada iyo munaafiqiintu gelaayeen iyaduna waa daar jirta ilaahay u diyaariyey gaalada iyo munaafiqiinta uciddat lilkaafiriin buu yidhi ilaahay waxaa loo diyaariyey loo darbay oo loo diyaariyey haddayba diyaar tahay oo loo diyaariyey waxa weeye gaaladii waataqu nnaara alatii naar iska ilaaliya allatii uciddat lilkaafiriin gaalo unbaa loo diyaariyey muslimiin hadday galaanna dembigaa lagaga soo dhaqayaaye oo cusaadii muslimiintu hadday galaan dembigaa lagaga soo dhaqayaaye ma aha daartii ay ku waari lahaayeen shafaacada lagaga soo saaraya insha allahu tabaaraka watacaala marka allah subxaana watacaala jannadii wuxuu yidhi uciddat lilmuttaqiin naartiina wuxuu yidhi uciddat lilkaafiriin wa ka ina actadna lilaalimiina naaran axaada bihim suraadiquha wain yastakiisuu yuqaasuu bimaain kalmuhli yashwi yashwi lwujuh bi'sa ashara wasaa'ad mustafiqa markii naartii ay galaan oo dhibaato ku dhacdo oy haraadaan oo calooshu gubato ayaa haddana biyo kulu lagu waraabinayo naar ah wejiga ololkeeda kala tegaaya oo kulaylka ka soo duulaaya ayaaba wejiga murxinaya kabacdina markaa halkaas ayay ku waarayaan waalciyaadu billah ilaahay naga badbaadiyo waa arrin aada iyo aad u khatara wey waa ka marka munaafiqiintii iyo gaaladii saasuu munaafiqiintiina ilaahay yidhi gaaladiina uu yidhi iyay naartaa gelaya ina allaha lacana alkaafiriina waacadda lahum saciira saciira waa jahanamo wey khaalidiina fiiha abada laa yajid laa yajiduuna waliyan walaa nasiira mid ay uga baxaayaan iyo cid u gargaaraysa ma jirto yowma tuqallabu wujuuhum fi nnaar maalinta wejiyadooda naarta lagu gedgediyayo yaquuluuna ay odhanayaan yaa laytana hoogeene adacna allaha wa adacna arasuul ar haddaanu ilaahay adeeci lahayn oo rasuulka adeeci lahayn maanta dhibaatada naguma dhacdeen sidoo kale munaafiqiintii ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar buu yidhi ilaahay walciyaadu billah marka waa in aada iyo aad la isaga ilaaliyo wey saddexdaasaa marka la rumaynaya aliimaanu bilyawmi alaakhir waxaa soo gudagelaya aliimaanu bilbacti inaad rumaysid bacda almowt haddana alxisaab waljazaa aada rumaysid haddana markaas waxa weeye aada rumaysid in waxa weeye jannadii iyo naartii xaq inay yihiin saddexdaas ba waa soo gudagelaya intaan marka la gaarin waxyaalo soo gudagelaya oo kaloo la rumaynayaa jira shecfilin wuxuu yidhi wayaltaxiqu waxaa la raacinayaa biliimaani bilyawmi alaakhir aliimaanu bikulli maa yakunu bacda almowt mar alla maalintaad dhimatid uu qabriga lagu dhigo wax alla waxa ka dambeeya waxay xisaabsan yihiin oo ku guda jiraan aliimaanu bilyawmi alaakhir marka cadaabulqabriga markaad rumaynaysid waa baabkaa aliimaanu bilyawmi alaakhir waxaa ugu horeysa fitnatu lqabri qabriga laysku imtixaamaayo waa su-aasha lagu weydiinayo man rabbuka wamaa diinuka waman nebiyuka oo kitaabkanba shiikhu u guntayoo saddexda asal asalkii hore aynu soo baranay oo man rabbuka asalkaan haddi aan ku jirno wamaa diinuka asalka soo socda waman nebiyuka saddexdaasba qabrigaa laisku weydiinay oo nebigaa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam marka idaa wadica alcabdu fi lqabri qabriga markii la dhigo ataahu malakaani laba malag baa u imaanaya markaasay fariisinayaan fayanharaanihi way canaananayaanoo way cabsi gelinayaan hase odhanayaan man rabbuka rabbigaaga waa kuna markaasuu mu'minkii wuxuu odhanayaa rabbi allah kii gaalka ahaana iyo munaafiqiina haa haa buu odhanaya marka muminkii markaa man rabbuka wuxuu rabbi allah wamaa diinuka diin alislaam wamaa nabiyuka nabiyi muxamed sala allahu alay wasalam ayuu ku jawaabayaa laakiin waxba tari maysa in la yidhaahdo qofku markuu dhimanayo hebelow haddii lagu weydiiyo saadhe talqiintu waxba tari mayso asalka waa inuu markii hore ku dhaqmi jiray oo ilaahay ka baqi jiray yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati dunya fi laakhira halkaa w ilaahay baa sugaaya marka ee hadalkaynu inagu u sheegno waxba tari mayso wa yaquulu lkaafir wuxuu odhanayaa haa haa ma garanaayo markaasaa la dubaynaya oo la garaacaya oo la leeyahay laa darayta walaa talay waxna maad gara waxna maad akriyeen gaal baad ahayd munaafiqiina sidoo kale laa adri samictu nnaasa yaquuluuna faqultu laa ilaha illa llah dadku iska lahayn anna waan idhi halkaas isagana naar waxa weeye la gelinayo laba waxaa ka mid a waxyaalaha kale oo iyaguna ku jira cadaabu lqabri cadaabu lqabri wa naciimi isagana waa rumaynayna adilo badan baa ku sugnaatay inuu qabrigu waxa weeye cadaab leeyahay naciimna leeyahay allah subxaanaه watacaalana waxa uu yihi walow taraa id الظaalimuuna fii gamaraati اlmowti wاlmalaa'ikaةu basiduu أydiihim akrijuu anfusakum alyawma tujzawna cadaab اlhuni bima kuntum taquluuna calى اllahi غayr اlxaqi wakuntum can aayaatihi tastakbiruun maantaa laydinka abaalmarinayaa baa layidhi tujzawna cadaab alhuni waa markay dhintee baaba loogu bishaareeyey qiyaamo weli lama gaarin ha qowmi fircoonna maxaa la yidhi annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya galab iyo subaxba naar baa loo bandhigaya wa yowma taquumu asaaca markay saacaddu istaagto qiyaamo la gaarana maxaa la odhanayaa adkhiluu aala fircauna ashadd alcadaab geliyaa laleeyahay fircoon iyo dadkiisii cadaabkiisa daran geliya markaasaa la gelinaya wa fii saxiixi muslim waxaa ku sugnaaday min xadiidi zayd bni haabitin radia allahu canhu waxaa ku sugnaaday nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam falowlaa anlaa tudaafanuu haddiidan isxabaali lahayn la dacowtu allaha alla baan baryi lahaa an yusmicakum inuu idin maqashiiyo min cadaabi alqabri aladii asmacu minhu kan aan maqlahay allahu akbar xabaalkaa iyo dee qabuurahaba la isma geliyeen haddii cadaaba qabriga la maqli lahaa waa laga carari lahaa oo waxa weye qabuuraba looma dhawaadeen allahu akbar lakiin nebigu waa la maqashiiyeyo waa mucjisaadkiisi bay ka mid taha ilahay baa maqashiiyey uma aqbala biwajhihi nebigu wuxuu soo qaabilay saxaabadii faqaala waxau yihi tacawaduu billahi min cadaabi alqabri ilahay cadaab alqabriga ka magan gala qaalu waxay idhahdeen nacuudu billahi min cadaabi alqabr ilaahay baan ka magan gelayna haddana waa ku celi tacawaduu billahi min cadaabi alqabr markaasu haddana yadhaan nacuudu billahi min cadaabi alqabr markaasu haddana waxa uu yidhi tacawaduu billahi min alfitan maa dahara minha wamaa badan ka magan gala ilaahay fitanka waxa muuqda iyo waxa qarsoonba markaasay waxay idhahdeen nacuudu billahi min alfitani maa dahara minha wamaa badan qaala markaasu haddana wuxuu yidhi tacawaduu billahi min fitnati dajaal dajaal almasiix dajaal oo imaan doona oo akbaru sharin yuntadar ah sharka ugu weyn oo la sugahayo weyn markaasu wuxuu yidhi ka magangal markaasu yidhahda nacuudu billahi min fitnati dajaal ilaahay baan ka magangallay fitnadiisa shaydaanka dajaal ah dajaalul acwar imaamu muslim ayaa xadiidkaana warinaya waa ka wa ama anaciim wa ama naciimu lqabri qabriga naciimkiisa iyo wanaagiisa falilmumin falilmu'miniina asaadiqiin mu'miniintii wanaagsanaa allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun naxnu awliyaakum fi lxayaati dunya allahu akbar gaaladii meeshii loogu bishaaraynayay markay dhimanayeen naar kuwii mu'miniinta ah in aladiina qaaluu rabbuna allah ay laa ilaha illa allah kuwii yidhi uma istaqaamuu ku toosnaaday oo waxa weye shareecada ku dhaqmay tatanazalu waxaa soo degaysa calayhim dushooda almalaa'ikatu malaa'ig baa kusoo degaysa maxay ugu bishaaraynayaan allaa takhaafuuha cabsanina walaa taxzanuuha walwalinina ha ka cabsanina waxa idinku soo socdo aakhira ha ka cabsanina walaa taxzanuu hana murugoonina wixii horay aada u samayseen oo adduunka wa abshiruu bishaaraysta biljannati alatii jannadii ku bishaaraysta kuntum tuucaduuna la idiin yabo ahay markaad adduunka joogteen ha saasaa marka loogu bishaareeyey iyagana mar alla markay dhimanaayeen waa ka falowlaa idaa balaqat alxulquum buu yidhi ilaahay wa antum xiina idin tanduruun naftii baa laynoo sawiray markay geeridu nafti ka dhacayso qofka wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun bu ilahay annagaa idinkaga dhow ee malaa'igtii ilaahay usoo diray ayaaba dul fadhida oo ka qabanay falowlaa in kuntum kayra madiiniin tarjicuunaha in kuntum saadiqiin haddaan layda abaal marinaynin hadda maa nafta ku celisaan kuma celin kadhaan wey dadkii baa marka la qaybiyey faamaa in kaana min almuqarabiin haddii uu yahay miyaa kan dhimanaya kuwii muqarabiinta ahaa oo degdegay oo khayrka u degdegay saxaabadii iyo dadkii wan wanaagsanaa wey farawxun warayxaanu wa jannatu naciim waxa weeye farawxun warayxaanu caraf iyo udgoon laga keenay jannada kafan laga keenay oo nebigaaba caddeeyayo markuu qofku dhimanaayo mala malakamowdku naftu ka qabanaayo waxaa imaanaysa malaa'ig jannada kafan kala timid jannada malaa'ikatu raxma la yidhahda jannaday kafan ka soo qaadayaan qofka mu'minkaa naftiisay ku kafnaayaan kan gaalka iyo munaafiqana iyo caasi kii ahlu naarana kafan naarta laga keenay ah lagu duuduuba innagu waxaynu hadda halkaan kafnayno waa meydka waa jirkii wa laakiin naftii kafan iyo malaa'ig baa la tagtay inta la kafnay baa lala tegi wa ka fa rawxun wa rayxaanu wa jannatu naciim ayuu helay wa amaa in kaana min asxaabi ilyamiin fasalaamun laka min asxaabi ilyamiin wa ka dadkii wanaagsanaa jannadaa iyo wanaagga ayay helayaan marka naciimu ljan naciimu lqabri ayaa halkaa ka bilaabanaysa sidoo kale waa can ilbaraa ibni cazm radi allahu canhu qaala waxau yidhi xadiidkii dheeraa ina almu'min qofka mu'minka idaa ina almu'min idaa ajaaba haddii uu ajiibo almalakayni labadii malak fii qabri ou yidhaahdo rabbiy allah waxa weeye waa diin alislaam wanabiyi muxamed hadduu saa ku jawaabo yunaadaa munaadin min asama mid dhawaaqa samada ka dhawaaqa ilaahay baa odhanaya markaasuu leeya an sadaqa cabdii ilaahay waxau yidhi addoonkaygii run buu sheegay daaya marka ha maxaad u samaysaan fa afrishuuhu min aljanna jannada gogol uga gogle wa albisuuhu min aljanna jannada dharkeeda iyo xulooyada u xira wa waftaxuu lahu ilaa waxau yidhi aljanna jannadana u fura oo waxa weeye qabrigiisa jannada albaab uga fura allahu akbar qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi faya'tiihi waxa uu imaanaya min rawxiha carabteedii iyo dhiibkeedii iyo wanaaggeedii ayaa u imaanaya wayusfaxu waxaa loo wayufsaxu waxaa loo waasicinayaa fi lqabri qabrigii baa loo waasicinaya fii qabrihi qabrigiisii madda basarihi araggiisu inta uu ku dhammaado ilku wareeday meeshay soomaalidu ka yidhahdaan wey meesha araggu intaad aragtid adduunka hadda markaa joogo araggaagu intuu ku dhammaado ayaa lagu waascinaya qabrigii haddii uu qofkii qof mu'mina ahaa rawaahu imaamu axmed iyo abu daawuud iyo fii xadiidin tawiil wey waa xadiid saxiixa oo sheekh albani axkaam aljanaa'iskii uu ku cadaynayo halkaa markaa maadaama nebiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam alqabru awalu manaazil alaakhira buu yihi nabiga alayh sala slam qabrigu waa booska ugu horeeya aakhiro marka mar haddii qabri la galay waxa weye aakhiraa la tega cadaabulqabrigiisii su-aalaha maraya kulli waa rumaynaynaa insha allahu tabaaraka watacaala cidda diiday iyo sida loo radiyaayana waynu arkaynaa insha allah waa soo socota qaala wa waxaa marka wuxuu yihi shiku raximah llahu tacaala waliiman waliliimaani bilyawmi alaakhir amaraatun jaliila minha fawaa'id aada iyo aada u wanaagsan ayaa laga helaa qofku haddii uu rumeeyo aliimaanu bilyawmi alaakhir alula midka midda ugu horeysa waxa weeye alraqbatu inuu jeclaado fii ficli daaca daacaday ku jeclaysiinaysa inuuna ku dadaalo wixii jannada geyn lahaa tawaab uu ka heli lahaa loogu naxariisan lahaa buu ku dadaalaya athaaniya midda labaad waxa weeye alrahba cabsi ayaad helaysaa oo waxaad ka cararaysaa wax walba uu naarta kuu dhoweeyey haddii ducadii ahayd ilaahay waxaan ku weydiisanaynaa wax walba oo jannada noo dhoweeye maa qaraba ilayha min camalin waqo wax walba oo noo dhoweeya ilaah baan ka weydiisanay jannada naartana waxaan kaa magangelaynaa iyada iyo wax alla wixii noo dhoweeya aa kaa magangelaynaa waa ka saddex waxaynu ka faa'idaynaa tasliyat lmu'miniin mu'miniinta ayaa la sibirsiinayaa adduunkan wixii ku dhaafay oo waxa weeye aadan helin oo waxa weeye haddii adduunka aadan waxba haysan waxa weeye aakhire markaa timaadid ay wanaag badan helaysa oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxaa la keenayaa qofkii adduunyada markuu joogay mu'minkaa kii ugu faqrisanaa ugu dhib badnaa ugu mashaakil badnaa hal mar unbaa jannada la gelinaya markaasaa laga soo saara xa leehaye weligaa wan khayr dhibaata ma kusoo marta weligii dhibaata ma arag buri ha waa ilaa waay wanaagii iyo nicmadana ku dhex galo kii adduunka ugu barwaaqa badnaana naartaa hal mar la gelinaya markaasaa le weligaa wanaag ma aragtay laa buu leeya yaa rabbi weligii ima soo marin wanaag dhibaato iyo mashaakil waxaan ahaynba imama soo marinba allahu akbar marka waxaa la rabaa qofku inuu ku dadaalo inuu dariiqa xaqa a qabsado markaa ugu badbaadaya sheekh cabdilman wuxuu yidhi waqad ankara waxaa inkiray oo diiday oo waxa weeye arrintan cadaabulqabri kaafiriintii bilbacfi waa diideen gaaladii albacfi bacd almowt waa diideen oo kufaara quraysh waa diideen sida allah subxaana wa tacaala ba inoo sheegay zacama aladiina kafaruu an yubcatuu qul balaa warabbii latubcasuna uma latunaba'una bima camiltum wadalika cala allahi yasiir ilahay baa markaa radiyey way diideen waxay dhahen lama soo saaraayo inamaa kuna inama inama hadihi alxayaat addunya namuutu naxya wanamuut manna la soo saaraaye bay yidhahdeen wax dambe oo nala soo celinayo ma jirto wa ka adduunyadan baa joogeen ayucidukum anama waxay ra- iyagaaba ku inkaraya rususheega ba ku inkaraya ma waxay idin yaboohayaan in layda soo saarayo markaa dhimataan ka bacdi ha hayhaate hayate limaa tuucadu waxaas wax jira maaha bay dhehen waa diideen he hadda marka zacmigaasi ma soconaayo ilahay waxa uu yidhi zacma aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay ku been hawaazeen zacmigu waa iska sheegtay wa an la yubcatu inaan la soo saaraynin qul ku dheh nabi maxamedow balaa iska dhaaf warkaase walla waa layda soo saareen war rabbi ilahay baan ku dhaartay waa layda soo saaren latubcatunna waa layda soo bixin oo layda soo bixin uma latunaba'unna waa laydinka warraminoo laydinka warramin bima camiltum wixii aad samayseen adduunka wadalika cala allahi yasiir taana ilaahay waa u fududahay aada iyo aad ay ilahay ugu fududahay haddaba miyaynan u fududayn allihii subxaanah wa tacaala ku nooreeyey markii hore inuu haddana kusoo saaro waxau yidhi sheekh cuthaymeyn marka arrintaa kutubta samaawiga ah oo dhan baa caddaysay in la isa soo saarayo amaa xifdiga oo waxyaalaha aynu aragno oo aynu taaban karno shan arrimood oo ilaahay nooreeyey oo soo saaray ayaa fii suurati albaqara laynoogu sheegay shan arrimood balu fiirso midda ugu horreysa waxa weeye misaalka ugu horeeya waa qowmu muusa nabiyullaahi muusa calayhi salaam qowmkiisii markay yidhaahdeen lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan toddobaatan bay ahaayeen ilaahay waa dilay toddobaatankii ged hal mar baa la dilay mayd bay wada noqdeen markay yidhahdeen lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan fa akhadatkum asaaciqatu waa lagu qaybiyey wa antum tanduruun iyagoo ujeeda ilahay waxau yihi uma bacatnaakum min bacdi mowtikum nabiyullahi muusa baa ilaahay baryey atihlikuna bima facala sufahaau min in hiya ila fitnatuka tudilu biha man tashaa watahdi man tashaa anta weliya ilahay buu baryey markaasaa loo soo nooleeyey waa iska is istaageen ilahay wuxuu yihi marka uma bacatnaakum waka min bacdi mowtikum markay dhinteen ayaa la soo nooliyey waxaa marka xisi la taaban karo wey oo bilow aamigii ku dhacay oo inta dhintay la soo nooleeyey almithaal athani fi suurati albaqara fi qisati alqatiil waxa weye qisadii baqaradu waa kusoo aroos ninba waxay ahayd qisadaasina nin baa waxaa jira xoolo badan buu lahaa wiilal adeer uu u yahay ayaa joogay oo ka dhaxli lahaay oo isagoo carruur ma lahayn oo dad kale ma lahayn geerid way dheeraysteen waxay dhahen maba dhimanayo odagii waa gaboobay habeenkii daba inta dileen oo odagii ay dileen bay reera ag dhigeen oo yidhahdeen subaxdiina idinkaa dilay reerihii waa la isqabsaday nabiyullaahi muusa baa loo yimi markaasaa la yidhi ilaahay noo weydiiye arrintaa waka markaasaa waxa weeye la yidhi gawraca neef loo ah see bay u egtahay xagga waa lagu sii adkeeyey waa lagu sii adkeeyey ilaa aakhirkii ilaahay ka yidhi waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuun naf baad intay disheen ayaad qarinaysaan ilaahayna waa soo saaraayaa ilaahay muxuu yidhi marka faqulna dribuuhu bibacdiha markii la gowracay saci ayaa la yidhi saca hilibkeeda wax ka mida ku dhufta meydka kada waa iska istaagay marka lagu dhufta ilahay wuxuu yidhi kadalika yuxyi llahu lmowta intuu istaagay buu yidhi wiil wiilashaan adeer kuwayba ay dilay ha kuwaana ay dilay waka kadalika yuxyi llahu lmowta saasuu ilaahay meydka usoo nooleeyaa wayuriikum aayaati aayaadkiisana yudusaya lacalakum tacqiluun waka waa qisa macruufa oo waxa weye fi suurati albaqara kusoo aroortay wey almithaal athalith mithaalka sadexaad waxa weeye qisatu lqowmi aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun ilahay waxau yihi alam tara ila aladiina reer bani israiil bay ahaay magaalay deganaayeen baa layi sida cabdullahi ibni cabaas ku fasiray daacuun baa ku dhacay kamay bixin dad badan baa ka dhintay sanadkii dambea daacuunkii kusoo noqday markaasay waxay yidhahdeen aan ka baxna magaalada waa bixeen markay banaan isugu bixeen mawd mayd bay ka cararayaan soo maaha malk waxay ka baqayaan mawd banaan markay isugu bixeen ayaa hal mar ilahay wuxuu yidhi muutu dhinta kulligiin kulligood waa daateen hal mar kabacdi markay muddo noolaa joogeen halkaa oo mayd ahaayeen ayaa waxaa soo maray nebi markaasuu ilaahay baryey inuu soo nooleeyo markaasaa la soo nooleeyey wa ka ilahay waxau yidhi alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt faqaala lahum allahu muutuu uma axyaahum ilahay baa kabacdi soo nooleeyey iyagoo fara badan ayay halkaa ku wada dhinteen qisada afraad waxa weeye qisat qisadii nabiyullaahi waxa weeye qisadii ninkii soo maray qaryadii wahiya khaawi markii qisatu nabiyullaahi ibraahim laga sheekeeyey iyo namruud ayaa la yidhi ow kaladii mara calaa qaryatin wahiya khaawiyatan calaa curuushihaa magaalo baaba'day oo waxa weeye duntay oo eber noqotay ayuu soo maray qaala wuxuu yidhi annaa yuxyi haadihi illaahu bacda mowtiha see ilaahay usoo noolaynaya isagaaba yaabay magaaladan baaba'day oo eberka noqotay oo ahalkeedii dhintay oo duntay see ilaahay usoo noolaynaya ximaar buu watay baa la yidhi marka dameer buu watay fa amaatahu llahu isagii baa la dilay mi-ata caamin boqol sana buu meyd ahaa oo meeshaa ku baaba'ay uma bacatahu ilahay baa soo saaray waa la nooleeyey maalintii dambe qaala markaasaa waxay kam labista meeqaad halkaan joogtay qaala wuxuu yidhi labistu yowman aw bacda yowm ma maalin baan hurday meeshaan mise maalin qaarkeed qaala markaasaa waxaa lagu yidhi bal labista mi-ata caamin boqol sanaad ku negay ha fandur baa la yidhi eeg waa adigii la yaabayay ilaahay awooddiise ilaa ximaarika dameerkaaga eeg baa layidhi fandur baa layidhi eeg ilaa dacaamika dacaamkaagi wa sharaabika iyo cabitaankaagi lam yatasanaa isma bedelin boqol sano sharaabkii iyo cabitaankii u watay meeshiiba yaalleen waa sidoodii undur baa layihi marka haddana waxaad eegtaa ilaa ximaarika ximaarkaagii waa baaba'ay marka ximaarkii ibr buu noqday walinajcalaka aayatan linnaas baa layihi marka dadka ayaanu aayad kaaga dhigaynaa si ay dadku u gartaan ilaahay wax walba inuu soo nooleeyo undur ila alcidaami kayfa nunshisuha sida aan dameerkii oo halkaan baaliyoobay oo lafa noqday oo burburay ayaa xubin xubin isku qabsaday markay lafihii isqabsadeen ayaa haddana ilaahay wuxuu ku daday hilibkii iyo seedihii iyo kulli markaasuu dameer qaylinayo caadiya noqday hee kaxaysaali marka dameerkaaga waa kaas waa kaas mar alla markuu ogaaday inuu waxa weeye ilaahay wax walba awoodo falamaa tabayan markay u caddaatay lahu isagii inuu ilahay wax walba awoodo qaala aclamu ana allaha calaa kulli shayin qadiir waxaan ogaaday buu yidhi oo cilmu u yeeshay ilahay wax walba inuu awoodo in allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba inuu awoodo waka waa arrin la taaban karo oo xisiya sidaa daraaddeed ayaa saas loo aaminayaa marka albacthu bacda almowt aan la inkiri karin alkhamis midda qisada shanaad waxa weeye oo xisiga ah qisadii nabiyullahi ibraahim ha id qaala ibraahimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta nabiyullahi ibraahim baa ilaahay weydiistay rabbi arinii itus buu yidhi markuu ilaahay badbaadiyey oo naartii ka badbaadiyey oo waxa weye namruud laga soo badbaadiyey rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta sida aada balmeydka u soo nooleysid itus qaala awalam tu'min war ibraahimow miyaadan rumaynin qaala bala ilaahu waa ku rumeeyey mu'min baanahay walaakin liyadma'ina qalbi qalbigaygu si ugu sugnaado aan wixii si layfa u arko ha laysa alkhabaru kalmucaayara waxa weeye waxa laguu sheegayo waxaad aragtid isku mid ma marka si aan u arko ayaan rabaa buu yidhi qaala ilaahay waxau yidhi fakhud waxaad qabataa ila isagu waa rumeeyey inuu ilaahay wax walba awoodee laakiin wuxuu rabaa inuu wixii arko iimaan ka siyaadsado arbacata min adayr afar shimbirood soo qaba baa la yidhi fasurhu waxaad samaysaa fakud arbacata min adayri fasurhunna ilayk waxaad afar intaad soo qabatid shimbirood oo jartid oo googoysid oo gowracdid oo cadcad u goysid oo isku dhex khaladid oo qaybisid markaa afar qaybood u qaybaysid uma ijcal calaa kulli jabalin minhuna juz-an hilbahoodii mid walba weliba mufasiriintu waxay dhahen waxaa leedaha madaxyadiina adigu hayso hilibkiina googo halkaa buuraha calaa kulli jabalin minhuna juz-an buur walba qayb dul saar baa la yidhi oo ku daadi halkaa ku tuur kabacdina adigu uma adcuuhunna u yeer ya'tiinaka sacya iyagoo ordaya ku imaanayo waa ka marka allah subxaana wa tacaala wax walba saas uu awoodaa hadduu marka waxaasoo dhan uu alle saa usoo nooleeyey seebus innagana inoo soo noolaynayni waxa weeye waa xaqiiqo wey inuu isoo noolaynaayo marka fa haadihi alamtila amtiladaa shantaa oo laynoo sheegay waxay ku tusaysaa inuu allah subxaanah wa tacaala wax walba awoodo uuna soo noolayn karo wa amaa caqliga dilaalatu caqli waxay kutusaysaa iyaduna inuu waxa weeye allah uu ina soo noolayn karo leanna sababtu waxa weeye waxaa u jeednaa hadda allihii samawaadkaan abuuray dholalkaan abuuray wax walba abuuray innaga ina abuuray seebuunan inoo soo noolayn karin liannahu allah subxaana wa tacala waxau yidhi huwa aladii bada huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu caleyh wax marka hore in la bilaabo iyo in marka dambe la soo celiyo la cusboonaysiiyo marka dambea fudud sidaa daraaddeed allah subxaana wa tacaala wuu awooday nin baa u yimid baa leeli nebiga oo waxa way mushrikiintii quraysh ahaa sida fi qisadii suuratu yaasiin markaasuu intuu soo qaaday lafa burburay oo burburiyey oo dabaysha ku daydayy buu yidhi yaa soo noolaynaya ha man yuxyi hada alcidaam wahiya ramiim iyadoo saa u baaba-doo burburtay kan soo noolaynaya keewa ilaahay waxa uu yidhi wadaraba lana maalan wanasiya khalq annagu tusaale noo sameeyey naftiisiina waa ilaawey isaga maxaa laga abuuray biyo xuna oo ibere oo waxa weeye aan macno lahayno lafaha xataa ka jilicsan baa isaga laga abuuray laftigiisaba wahiya cidaam qaala man yuxyi lcidaam wahiyar markaasaa waxaa lagu yidhi qul yuxyiha qul yuxyiha aladii anshaaha awala mara waka allihii markii horeba abuuray baa soo noolaynay wahuwa bikulli khalqin caliim wax walbana mid og waaye mida labaad waxaynu ugu jeednaa oo xisiya maanta dhulka inuu abaar ku dhacayso geedkii shala caleenta lahaa oo laamaha lahaa oo midhaha lahaa intuu qallaalo oo laamo noqdo baad arkaysaa dabaylaha inay kala tuuraayaan oo waxa weeye uu eber noqday roob baa imaanaya biyaa ilaahay ku dejinaya markaasaa waxaa arkaysaa hal mar iyadoo intay kacday oo geedkii ubax ka soo baxay asbuucu gudihii sidaa daraaddeed ayaa ilaahay waxau yidhi wa min aayaatihi aayaadka ilaahay waxaa ka mid a annaka tara alarda khaashicatan waxaad arkaysaa dhulkii oo baaba'ay oo abaaroobay haddana markaa faidaa anzalnaa calayha almaa ihtazat warabat waanbat min kulli shay warabat ihtazat way gelgelanaysaayo hal mar bay waxa weeye soo baxaysaa warabat way ziyaadaysaayo ubax iyo caleemo iyo miro iyo adduun baa ka soo baxay ilahay waxau yidhi ina aladii axyaaha allihii nooleeyey taa dhulka ah la muxyi lmowta idinkana iduu ina nooleeyo waa awoodaa inahu calaa kulli shayin qadiir waa ka marka seebaad hadaadba dhulkiiba u jeedid oo ilaahay saa u galay see u inkiraysa adiga in lagu nooleeyo wanazalnaa min asamaai maa-an buu yidhi ilaahay mubaarak biyo barakaysan ayaan dhulka ka soo dejinaa faansha'naa bihi jannaatin waxaba alxasiib wanakla baasiqaatin lahaa dalcu nadiib waka waxaa ilaahay mirihii baynoo soo saaraya ubax baynu ka guranaynaa iyo miro iyo risq risqan lilcibaad waka marka allah subxaana watacaala maadaama uu saara awoodo he innagana wayna soo noolayn karaa oo waxa weeye waa ina keeni karaa waxa uu yidhi marka shiiku waqad dalla qowmun min ahli zayqi dad ahlu zayqa oo ahlu bidaca baa waxay ku dhumeen cadaabulqabrigiibay inkireen naciimkiisay inkireen waxay yidhaahdeen hadda ogow hadda waa aaminsan yihinoo waa muslimiin in la isa soo noolaynayo laakiin waxay inkireen cadaabulqabrigii iyo naciimkiisa oo waxay yidhahdeen hadda haddaanu caqligooday ka shaqaysiiyeen haddaanu hadda qabriga fa faagno toban sano mootanaa ama waxa weeye hadda la xabaalay markaan soo bixinno qabriga intiisii waa qofkiina maydkiina meeshiiba ku jira ama ha baaba-o lafa ha noqdo ama waxa weye ha cusboonaadee ha qabrigiina lama waasicin bay dheheen saa daraaddeed marka ma aaminaynay dheheen in qabriga naciim uu jiro iyo aakhira waa aaminaynaa bay dheheen jannada iyo naar laakiin qabriga waxba kama jiraan bay dheheen taasi marka waa baail sheekh cuthaymiin wuxuu yidhi wahada bailun fi sharci sharciga ayaa baatil ka dhigay waxaa xisigaa shar sidoo kale ka dhigay caqligaa ka dhigay kow sharciga maxaa u daliila intaasoo adilo aynu soo marnay oo waxa weeye kitaabka iyo sunnahaba waxay caddaynayaan in qofka qabrigiisa waxa weeye loogu naciimayo oo wanaag uu ku helayo nebiguna wuxuu soo maray waxa weeye maalin maalmaha ka mid a laba qabri buu soo maray markaasuu wuxuu yidhi midna waa la cadaabaya midna labadaa qabri waa la cadaabayaa buu amaa midkood waxaa lagu cadaabayaa waxa weeye kaana yamshi binamiima dadku isku diri jir midna kaadida iskama dhowri jir oo najaasada iskama hagaajin jir he waaba nabigaa inoo sheegay marka waa la cadaabaya waa kaa ilahay baa daaracsiiye uu sheegay intaasoo axaadiida iyo intaas aayadood ayaa caddaynaya in qofka qabrigiisa in lagu cadaabo ama uu naciim ku jiro waa waadxi ama alxis xisiga waxaa la taaban karo waxaa tusaale kuugu filan qofka hurdoon naa'imka ah wuu riyoonaaya markaasuu wuxuu ku riyoonayaa naciim isagoo barwaaqo ku jira oo raaxaysanaya oo waxa weeye janno dhex durduuranaya oo barwaaqo ku jiro oo waxa weeye raaxaysanaya beer wanaagsan naciima wax walba ku jira hadhow markuu tooso sariirtiisii lee hurdaa khalaas wuxuu riyoonayaa isagoo dad badan janno hadduu doono nebiga calayhi salatu slam la jooga buu ku riyoonaya haddana waa kanoo wuxuu joogaa gurigiisii iyo sariirtiisii haddii la yidhaahdo wixii aad aragtay ka sheekeena caadi buu uga sheekayna sidii wuxuu arkay oo kale hadda markasaw naciim maaha ilahay u nicmeeyey isagoo hurda hadda isagoo maydana ilahay waa u nicmayn karaa marka haddaad leedahay qabrigii ma weynaan ee waa kana sariirtiiba ma weynaan qofkaan mana dhaafin aakhirana ma aadin waxayna yidhahdaan culummadu wannawmu akhu lmowt hurdaduna waxay la walaal tahay waa almowtatu suqra baa la yidhahda waayo allah wuxuu yidhi allahu ladi allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha allah ayaa nafta oofsada markay dhimato walatii lam tamut fii manaamiha marka mayd baa tahay marka aada hurdid waad dhimatay allah subxaana wa tacaala ayaa kabacdi ku soo celinaaye waxa weeye waad dhimatay wa yursil اlأkhraa ilaa ajali musa marka qofkii geeri loo qorayna waa la dila kii aan geeri loo qolinna waa la soo celina marka qofka ku riyoonayo caawo dhan raaxada iyo wanaagga haddii uu wuxuu aamini karaa inay dee la mid tahay cadaabulqabriga ile qofkaanba sariirtii kama tegino sariirtii unbuu jiifa sidoo kale caqligu waxa uu kutusayaa maadaama qofkii naa'imka ah uu saa waxa weeye u raaxaysanayo mar buu wuxuu dareemayaa inuu saa u raaxaysanayo oo naciim ku jira marna wuxuu dareemayaa diiq iyo dhibaato iyo cabsi iyo welwel iyo baqdin iyo cadow iyo bala cayrsanaysa ayuu ku riyoonaya axwaashaa markay siaa isku kala bedbedelaysa oo dhan waxaa laga yaabaa kan dhinaciisa jiifa war uma haayo war uma hayo hadhow markuu tooso qofkaan waaba hurdaaba ama adaaba toosinayo oo qofkaan waa meyda halkaasuu jiifaa laakiin markuu kuu sheekeeyo wuxuu kuleeyahay caawo dhan cadow baa i cayrsanayey naar ololeysaa laygu riday dhibaataa laigu mariyey waka cadaabulqabrigii markana saasaa loogu riyoodaa marka maadaama cadaabulqabrigiina saa loogu riyoodo naciimuljannana saa loogu riyoodo naciimulqabrigii saa loogu riyoodo caqligu wuxuu kutusayaa inaan la inkiri karin oo waxa weeye aynu aaminayno wa amaa qowlkooda ay yidhaahdeen qabrigii haddaan faagno waxba iskama beddelaayo muhiimaddu ma aha qabriga mana aha jasadka waxaan cadaabta iyo dhibaatada dareemaya waa qofka ruuxdiisa eh adigu waxba kama dareemi karin sida qofkaa agtaada jiifa uu naciimka iyo wanaagga u dareemayey ama dhibaatada u dareemayey adiguna aadan war ugu haynin waa ka marka sidaa daraaddeed bay culummadu waxay yidhahdaan wa kam min caa'ibin qawlan saxiixan meeqa badana mid ceebaynaya oo diidaaya qowl saxiixa wa aafatuhu min alfahmi asaqiimi fahamkiisa khaldan ayayna dhibaatada uga timi marka kuwan caqlaaniyiinta ah oo qabriga diidan waxay leeyihiin ma uma jeedno waxba oo kan sariirta ku jiifa oo kaaga sheekaynaya ku odhanaya caawo dhan jannaan ku jira iyo wanaag iyo nicman ku riyoonayay maa taraahib waxa weeye kuma rumaynaayo oo adiga u fasiraayo odhanaya wanaag baad helaysa haddaba aada iyo aada arrintaana in la iska ilaaliyo wey midda kale waxaa muhiima inaynu ogaano axwaalu lbarzakh wax cilmi qeyb wa qabriga saddex saddex qaybood wey daaru dunya adduunyada marka la joogo wa daaru lqabri daaru lbarzakh qabriga lagu jiro wa daaru laakhir saddexdaba marka mid walba inaan rumayno wey inagu hadda adduunyadaynu naqaanaa aakhirana ma aynu tegin qabrina ma aynu gaarin sidaas daraaddeed ma garanayna axwaasha waa cilmi qeyb wey inaan rumayno ayaa waajib inagu ah sidoo kale ana cadaaba alqabri wanaciimi naciimkiisa iyo wanaaggiisa kulli waxoo dhan waxaa dareemaya waa qofka e inaga ma dareemayno markii qabriga la dhigo kuwa maanta inkiraaya markii qabriga la dhigo bay dareemi doonaan oo waxa weeye ay arki doonaan inuu wax jira oo saxiixaya waka haddaba in aada iyo aad la isaga ilaaliyo arrimaha noocaasa ayaa la rabaa sidoo kale waxaa kuusii daliila saxaabada ridwaan ullahi calayhim waxa weye markuu nebigu uga sheekeeyey halkaasay ka rumeeyeen oo ay raaceen oo aynan inkirin inagu maxaynu inkiraynaa marka so inaynu ilaahay ka cabsanno sow ma aha marka marka aada iyo aad inaan isaga ilaalino wey arrinta noocaasa aan aada uga digtoonan sidoo kale idraaku lkhalqi maxduud wuxuu yihi sheiku qofku waxa uu dareemi karo oo gaari karo waaba wax maxduud oo kooban wey adigu adduunyadan intaan adduunyada unbaad garanaysaaye aakhira waxa ka socda miyaad garanaysa cilmi qeyb miyaad ogta mar haddaadan cilmi qeybkii ogeyn oo aadan gurigaagaan hadda aad ku jirtid banaankiisa waxa ka socda war u haynin ee hadda cadaabul qabriga iyo naciimkiisa ilaahay iyo rasuulkaa kuu sheegaye rume waxa inala jooga adduunka xataa garan mayno bal u fiirsa xayawaanka ilaahay markuu ka hadlay tusabbixu lahu asamaawaatu asabcu waalardu waman fiihina buli ilaahay waxaa u tasbiixsanaya toddobada samo iyo dhulalka iyo waxa ku sugan kulli wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum shimbirta halkaa maraysa oo ilaahay caabudaysa haddaadan garanaynin waxa ay samaynayso maxaad u inkiraysaa waxa ilaahay kuu sheegay oo waxa weeye uu ku yidhi cadaab alqabri baa jira oo waxa weye nebigu kuu sheegay marka qofka inkiraa waa qof kharimow sidoo kale jinka iyo shayaadiinta ina dhibaya uma jeedno ilahay waxau yidhi ya bani aadama laa yaftinanakum ashaydaanu kama akhraja abaweykum min aljanna jannada suu uga saaray labadii waalidoida dhalay aadam iyo xawo weeye yuunan idinkana idiin dhibin oo ida ida fidnaynin sababtu maxay tahay inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu isaga waa idin arkaa min xaysu laa tarawnahum idinkuma aragtaa waka midda kale waxaaba ka sii cajiibsan bilow aadna dhan oo dhulka ku nool baynu arag oo aynu u jeedin nimanka la yidhaahdo ya-juuj iyo ma-juuj waa bilow aadna dhan wey waa bilow aadna wey oo duriyadii nebi aadam bay ka abuurmeen waa dad wey sida saxiixa oo waxa weeye sugan oo axaadiista iyo wax walba ku sugan inay dad ka abuurmeen baa sugan oo ay dad yihiin oo selafkii iyo kulli ka sugnaa oo maaragtay duriyaddii nabiyullaahi nuux calayhi salaam inay ka abuurmeen wiilashii nebi nuux mid ka mid ah inay ka abuurmeen waa adduunkayna joogaan oo waxa weeye waa suuda alqarnayn uu derbiga ku awday nebiguna calayhi salatu salaam wuxuu inoo caddeeyey derbigaas inuu jiro oo wuxuu yidhi futixa alyowm maanta ya-juuj wa ma-juuj ayaa wax yar derbigoodii la fura maalin walba way qodaan way qodaan way qodaan gabalku markuu u dhaco oo wax yar u dhiman yahay bay yidhahdaan ina celiya berri baynu isu dhammaystiraynaay insha allah ma dhahaan habeenkii baa ilaahay sidiisii ka dhiga waka haddaba qoladaas oo adduunka imaan doono wax walba layn doona nebiga calayhi salaatu wasalaam